subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaada bisha sebtembar waa sideed sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii barhkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii barhkii habeennimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idiinla socotiinaya caashe ibraahim caashicuud iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadda iyada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee somalilan oo madaxweyne muuse biixi kala hadlay qoondada ka qaybgalka siyaasadeed ee somalilan
ururada bulshada rayidka ee somalilan oo ay hogaaminayso dalada soonsaf waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kulankaasi wuxuu daaranaa saddex qodob qodobka koobaad waxa uu ahaa sidii aan uga hadli lahayn arrintii sida ka warqabtaan kootada ama mxuu ahaa arintii haweenka iyo ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo iyo dadka laga tirada badan yahay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shir nabadayna oo ka furmay gobolka sool muranka turkiga iyo griiga dhinaca badda iyo waxaa ka dhalan kara iyo qodob kaloo la xidhiidha dooda ka dhalatay natiijadii imtixaanadii soomaaliya hase yeeshee warkii caalamka oo ay noo hayso caashe ibraahim caashacuud
dad lagu qiyaasay afartan iyo shan milyan oo qof oo ku nool koonfurta qaaradda afrika iyo cuntayari haysata iyada oo tiro dad ah aanay helin cunno ku filan iyo cunto jaban oo nafaqo leh ay kor u kacday toban boqolkiiba marka loo eego sanadkii hore siduu isniintii sheegay barnaamijka cunnada adduunka ee w f b cudurka faafa ee coronavirus oo ay weheliso isbedelka cimilada iyo la halgamida dhaqaalaha ee dalal dhowra ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee cunayarida sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka zimbabwe ayaa ah dalka ay saameynta ugu badan ku yeelatay iyada oo tirada dadka ay haysato cunayarida la filayo in ay gaaraan sideed dhibic lix milyan dhammaadka sanadkan sida ay sheegtay agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee koonfurta africa lola castro waxaan arki doonaa heerar cunayari ah oo aanan arag sanado badan saddex iyo toban ka mid a lix iyo tobanka wadan ee gobolka ayay tiri castro waxay sheegtay in covid sagaal iyo toban oo ah cudurka uu sababo coronavirus uu ahaa xaalad deg deg ah oo dheeri ah oo si weyn u dhaawacday habnololeedka dad badan oo sabool ah oo ku nool gobolka xanibidda isu socodka ayaa dad badan waxa ay ka dhigtay shaqola-aan taasoo kordhisay cunayarida ayay tiri caafimaadka hogaamiyaha mucaaradka dalka ruushka alexi navalin ayaa soo hagaagaya waxaana hadda laga saaray xaaladii miirbeelka ahayd ee uu ku jiray isaga oo jawaab celinaya sida uu isniintii shalay sheegay cisbitalka jarmalka ee daaweynaya navalin oo si weyn u dhaleeceeya madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa loo duuliyey magaalada berlin laba iyo labaatankii bishii agost laba maalmood kadib markii uu ku xanuunsaday duulimaad gudaha ah oo ka dhacay dalka ruushka khubarada jarmalka ee hubka kiimikada ayaa sheegay in tijaabooyin la sameeyey ay muujiyeen in lagu sumeeyey kiimikada neerfayaasha ee kooxda novichok la yidhaahdo arrintaas oo ruushkuna diiday cisbitalka magaalada berliin ee jarit ayaa sheegay in xaalada nevelin oo afar iyo afartan jir ah ay soo hagaagtay taas oo u saamaxaysa dhakhaatiirta inay soo afjaraan miyirbeelka caafimaad ee uu ku jiray si tartiib tartiib ahna ay ugu fududaynayaan neefsashada iyagoo adeegsanaya qalabka sahla neefsashada jarmalka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in baaritaanada shaybaarka ay muujiyeen caddayn aan shaki ku jirin sida hadalka loo dhigay in lagu sumeeyey walxaha kiimikada ku shaqeeya mas-uuliyiinta ingiriiska ayaa u aqoonsaday novichok in ay tahay sunta loo adeegsaday basaaskii hore ee dalka ruushka sergey kirbal iyo gabadhiisa gudaha dalka britain sanadkii laba kun iyo sideed iyo toban
aad iyo aad bay u mahadsantahay caashe ibraahim oo warkii caalamkiina la socodsiinaysay aynu ku bilowna ururada bulshada rayidka ee somalilan ayaa kulan la yeeshay madaxweyne muuse biixi iyagoo kala hadlay arrimo ay ku jiraan qoondada haweenka dadka lahayb soco iyo shuruudo cusub oo lagu xidhay dhallinyarada u tartamaya golayaasha deegaanada somalilan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa hargeysa noogu soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule kulankan awrada bulshada rayidka ah ee somalilan la yeesheen madaxweynaha somalilan oo ku qabsoomay xafiiska madaxtooyada ee magaalada hargeysa ayaa waxaa la sheegay in lagaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay shuruudo cusub oo la sheegay inay xakamayn iyo dabar ku yihiin dhallinyarada hanka siyaasadeed le ee ka qaybgelaya tartanka golayaasha deegaanada ee somalilan oo golaha wakiiladu xeerka doorashooyinka ee ay wax kabeddelka ku sameeyeen lagu soo daray iyo qodobo kale gudoomiyaha dalladda ururada dawliga aan ahayn ee somalilan ee sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame ayaa v oda ay weydiisay nuxurka madaxweynaha kulanka ay la yeesheen ururada bulshada reedka ee somalilan oo ay hogaaminayso dalladda sonsaf waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane musabiix cabdi kulankaasi wuxuu daaranaa saddex qodob qodobka koobaad waxa uu ahaa sidii aan uga hadli lahayn arrintii sidaad ka warqabtaan kootada ama muxuu ahaa arrintii haweenka iyo ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo iyo dadka laga tirada badan yahay qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinta dhalinyarada oo aad moodo in lasoo saaray xeerar xanibaya oo runtii muxuu ahaa lagu xiday lacag aad u xadi badan oo runtii aan u aragnay inaanay dhalinyarada isu sharaxaysa golayaasha deegaanka in aanay ka aanay awoodi karin iyo qodobka saddexaad ahaa arrimaha saxaafadda marka haddaan ku horeeyo qodobka koowaad arrinta kootada ah ee loogu talagalay qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay aad baan madaxweynaha ugala hadalay runtii waana arrin imika dee gacanta ay baarlamaanka ku hayaan xeerkiina baarlamaanka ayagula yaalaa marka waxaanu rajaynaynaa ilaah idinkii inay sida ugu dhaqsiyaha badan hawshaasi wax degdega ay uga soo baxaan gudoomiyaha dalladda sonsaf ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulanka ay madaxweynaha la yeesheen iyo qodobada ay kala hadleen in madaxweynuhu uu doorkiisa ka qaato qodobka labaad sidaynu ka warhayno dhalinyaradu reer somalilan waa dad doonaya inay ambishinkooda ama political ambitions ama hamigooda siyaasadeed in ay muxuu ahaa tijaabiyaan marka waxaa jiray qodobo ay baarlamaanku soo saareen oo lagu xidhay lacag aada u xadi badan oo runtii dad badanoo hami lahaa hami siyaasadeed lahaa aanay awoodu lahayn inay helaan laakiin be qof ahaan iyo shaksiyad ahaan aan u aragna inay dee dalka iyo dadkaba wax u qaban karayaan markaaba lacagahaasoo kale sidii looga khafiifin lahaa maadaama ninka dhallinyarada ah ee soddon jirka ama shan laatan jirka ah aanu lacagta lagu xidhay ee ah meel waxa weya shan kun oo doolar meelna waxa weeyaan hanti ma guurta oo gaadhaysa toddobaatan kun oo doolar inuu haysto marka waxaanu nidhi waxaanu ka doodayna arrintaas inaanay ahayn arrintii ama xanibi karta ama ka hor iman karta ninkii dhallinyarada ahaa ee musharaxaha marka bar intaana laga khafiifiyo aad baan ugala hadalnay qodobka saddexaad aan kala hadalnay wuxuu ahaa arrinta saxaafadda oo baryahan aanu ognahay in dhalinyaro badan oo ama tiifiyo ama magaranaysaa suxufiyiin badan ay xidhan yihiin arrintaasna waxaanu madaxweynaha u bandhignay in xoriyatulqowlka iyo madax banaanida saxaafadda in ay maadaama aynu nahay dal dimuqraadiya in muxuu ahaa uu madaxweynuhu xil iska saaro in aanu muxuu ahaa arrimahaasoo dhan aanu muxuu ahaa sidii wax looga qaban lahaa runtii madaxweynuhu noo ballan qaaday in muxuu ahaa xorriyadul qowlku dalkan ka jiro dalkan dal dimuqraadiya yahay saxaafadduna wixii aan dembi ahayn ee macnaha qofkii faldembiyeed lagu qabtana dee kiis gaara tahay wixii kale ee qofka xorriyadiisa ama saxaafadda xorriyadeedii madax bannaanideedana muxuu ahaa aad layska xil saaro taana waan ka wada hadalno dhinaca kalena gudoomiyaha dalladda sonsaf oo aan weydiiyey sida ay u arkaan ilaa iyo hadda halka ay dhaqdhaqaaqa doorashadu marayso ayaa waxa uu ku jawaabay
runtii waxaan u aragnaa way hawlihii inay maanta si fiican u socdaan oo siaad ka warqabto muxuu ahaa laba saddex cisho ka hor waxaan ka qayb galay furitaankii diwaangelinta codbixiyaha oo ka dhacay magaalada baligubadle arrimaha commissionka walislan commissionka doorashooyinku si fiican boqol qof baa la tijaabiyey si fiican bay u dhacday arrintaasi marka markaad eegto dhinaca xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobey kuwa taageerada dhaqaale siiyaba iyo ururada bulshada reydka dhammaan waxaad moodaa inay ka wada go-antahay in doorashadii ay dhacdo muxuu ahaa wakhtigeediina lagu qabto si fiicanna hawliila iminka ay u socdaan xeerka doorashooyinka somalilan oo wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyey ayaa haatan doodiisu ay ka socotaa golaha wakiilada ee somalilan iyada oo qodobada ilaa hadda muuqda ee lagu soo daray ay ka mid yihiin da'da tartanka golayaasha deegaanka iyo wakiilada lagaga qaybgelayo oo kor loo qaaday hase yeeshee doodda ayaan weli dhammaanin waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ama toddobaadyada soo socda ay golaha wakiiladu meel mariyaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa isla arrimaha somalilan ayaan ku jirnay waxaa degaanka ari caddeeye ee gobolka sool ka soconaya nabadeyn lagu heshiisiinayo beelo dhowaan ku dagaalamay jiidaale iyo booc oo ka tirsan gobolka sool warbixin arrintaa ka hadlaysa waxaa magaalada laascaanood kasoo diray wariyaheena cabdikariim olol deegaankan cadeeye gobolka sool waxaa ka furmay shir nabadeed ee kaasoo u dhexeeya beelo dhowaantana diriir ay ku dhex martay deegaanada jidbaale iyo booc nabadani ka furantay deegaankan cadeeye ee gobolka sool ayaa waxa ay tahay mida lagu heshiisiinayo beelahaasi wasiiro ka socda somalilan oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir furatoon iyo wasiirka warfaafinta iyo saraakiil ciidamada ayaa ka qaybgalay si nabadaasi ay u noqoto mid ay duqeytida iyo guurtida halkaasi ku shiraysa ay uga soo saaraan go-aan lagu joojiyo colaadaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan salebaan yuusuf cali koor ayaa v o a wax ka weydiisay nabadeynta halkani ka soconaysa sida aad wada ogtihiin waxaanu halkan runtii isugu keennay laba beelood oo walaala ah oo arrin ku dhex martay deegaamo ka mida deegaamada ay degaan waxaanuna aada ugu faraxsannahay qaabka ay labada beeloodba uga soo howlgaleen hadday tahay qoladii gogasha dhigtay iyo hadday tahay qoladii aqbashay gogasha nabadda xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan innaga waxaa nagu khasaba ama waajibaadkayagu yahay inaannu nabadda ilaalinno isu keenno u abuurno saaxad ay ku wada hadlaan wixii dowlad ahaan aanu ku taageeri karno nabadda aanu ku taageerro haddana meel fiican ayay maraysaa waxaanuna isleenahay waxaa bilaabmi doona qaabka ay wax u kala guran lahaayeen iyo siday u wada hadli lahaayeen oo ah arrin la wada yaqaano dhaqan ahaan oo aan ku cusbayn geyiga soomaalida wasiir waxaa dhacda in dagaalbeeleedadu ay si weyn usoo noqnoqonayaan kii koonfurta gobolka sool baad ogeed in la xaliyey sidoo kale deegaanka ceelaf weyn ceegaag bal ka warran waxyaabaha salka ay ku hayaan in markasta dagaalka qabaa'ilku uu soo noqnoqdo maxay salka ku hayaanna waan qiraynaa in dagaaladu soo noqnoqdeen dowladda somalilan iyo deegaamada somalilan ay ku soo noqnoqdeen anigu inta ugu horeysaan arrintaa isleeyahay waa sabab waxaa weeye dadka oo wada hubaysan haddii dadku ay gacanta hubka ku wada wataanna waxaa weye dhibtu way imaanaysaa waagii hore dadku ama bur bay isku dhufan jireen ama way isdhirbaaxi jireen sababta keenaysa marka laba nin isku xanaaqaan ama laba nin wax ku kala duwanaadaan in intii uu nin qori qaato hadduu doono afar ninoo meel maraya ama shan ama lix ninbaa hal nin marxabad ku wada furaya taas ayaa keentay dadka ayaa qoryihii iyo hubkii gacanta ku sita ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan siyaasad dhaqsa ah ayaannu ka yeelan doonnaa arrintaa annagoo og dhaqaale ahaan iyo askartii dalka iyo deganaanshaha iyo horumarka dalka intuba inay ku tahay caqabad beelaha iyo dadka dagaalamaya ugu horeyn axmed maxamed xasan qaal ayaa v o a wax ka weydiisay gogasha halkani ka soconaysa oo isagu ka mid a oo isagu oo ka mida gurtida nabadda u joogta deegaanka adhcadeeye guugashan annagaa dhignay haddaanu nahay beesha maxamed siyaad adhcadeeyaanu dhignay waxaanu u dhignay walaalaha iyo jaamac siyaad waxaanuna ku talagalsannahay dhammaan wixiina dhex maray ee hore iyo diba inaannu ku dhammaysanno haddii alla garto waxaanuna ilaahay ka baryaano ilaahay noo fududeya biidni illaahi tacaala sidoo kale caaqil salaad xuseen axmed oo ka mid oo guurtida halkaasi ku shiraysa ayaa v o a isna oga warramay nabadani shirkii gogasha nabaddaa furmay waxaan dhigay walaalaha iyo dee maxamed siyaad jaamac siyaad haddaanu nahayna waa ka soo qayb gallay meel wacan buuna maraya insha allahna waxaan rajaynaynaa sida ugu qiimaha badan inuu noogu dhammaado waxaanu dareynana waxa weeye dadkana dhegaysanaya ama reerahaan kuwa ka dhashaa noqdeen ama islaamka kaleba ha ahaadeena waxaannu jecelnahay arrintaas in laga qayb qaato nabadgelyada laga qayb qaato loo dadaalo gudo iyo dibadba loo dadaalo intaasaan farintana intaasaan faraya dagaalbeeleedada ayaa si weyn ugu soo noqnoqday muddooyinkani gobolka sool nabadaynta ka soconaysa deegaanka adhcadeeye ayaa guud ahaan gobolka sool si weyn looga dareemay iyadoo gogasha nabadda ee taalla deegaanka adhcadeeye ay si weyn u dhursugayaan dadka gobolka sool iyagoona ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan in laga qayb qaato nabadda lana ilaaliyo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatanna dhinacaas iyo qaaradda yurub qaar ka tirsan ciidamada turkiga ayaa bilaabay dhoolatus milatari oo ay la samaynayaan ciidamada jamhuuriyadda aan la aqoonsanayn ee waqooyiga qubrus oo hoos yimaada turkiga arrintan oo cirka ku sii shareertay xiisaddii ka dhexaloosnayd dalalka turkiga iyo giriiga haddaba intee ayay leegtahay xiisaddaasi cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixinta nooga diyaariyey iyadoo ay xiisadu halkii ugu sarrayso marayso ayay ciidamada turkiga waxa ay bilaabeen dhoolatus milatari oo ay la samaynayaan milatariga waqooyiga qubrus sida uu xaqiijiyey ku-xigeenka taliska milatariga fu'aad ogta waxaanu sheegay in ammaanka gobolkooda ay ahmiyadda koowaad siinayaan haddaba baaxad intee leeg ayuu gaadhsiisan yahay muranka griiga iyo turkigu cabdiraxmaan xadaana waxa uu ka faallooda arrimaha muslimiinta su-aashaas ayaanu ka jawaabayaa cabdixaafid dagaalku wuxuu bilaabmay xilligii waxaweyan cuhmaaniyiintu ay qabsadeen waxaweyan istanbul oo xilliga de griigu maamulayay ama yurubta waxaweyan kristanka ee xilliga caasimad bay u ahayd istanbul kadibna haddana cuhmaaniyiintiiba dib looga qabsaday istanbul oo de waxa weeyaan waa tii la kala daadiyey khilaafadii cuhmaaniga ahayd kii iyadoo khilaafku uu guun yahay ayaa haddana qubrus laysku qabsaday qubrus saddex meelood oo meel ahaan ayuu turkigu awood u yeeshay waayo turki baa kasoo jeeda xagga labada kalena yurub ayay markaasi ay la socdeen iyadoo heerka ay taagan tahay ayaa khilaafkii wuxuu aada u soo xoogeystay xilligii suuriya dad fara badan ay kasoo qaxeen dabeete ooda ay soo jebiyeen waxaynu ognahay griiga iyo turkigu inay leeyihiin xuduud bariya iyo xuduud bada kadibna waxaa timi markaa khilaafka kaloo iminka ugu weyn oo ah khilaafka badda gaasta laga helay ee badda dhexe taasoo uu leeyahay turkigu anigu awood baan ku qabsanayaa oo mar haddii cuhmaaniyiintii laga adkaaday xilliga baddii oo dhan la siiyey griiga maanta ana awoodule inaan soo ceshado gaastayda iyo baddayda waana ta uu liibiya kula heshiiyey in waxa weeyaan baddiisa iyo gaastiisa uu soo ceshanaya madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan iyo madaxweynaha midooda yurub charles michael ayaa telefoonka kaga wada xaajooday muranka u dhexeeya labada dhinac labadan dal waxa ay xubno ka yihiin ururka neto haddii ay haddaba ay xaaladdu faraha ka baxdo oo ay ku dhowaato inay labada dal faraha isa saaraan dalalka xubnaha ka ah nooto maxay yeeli doonaan foosiya iyo la soo degan londonkana faaloota arrimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su-aashaasi malay maayo xaaladdu inay faraha ka bixi doonto oo isku dhac military u imaan doono horta labadan dal waxay nato xubno ka noqdeen isku waqti bishii february sideediyo tobankeedii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo kontonkii ayay ku biireen natoga dan weyn baa ugu jirta natoga in ay xaaladan ama arintan dhex taala turkiga iyo greeka in si wanaagsan lagu dhameeyo oo wada hadal ku jiro natogu iyaan dhaweyto wuxuu taageeray turkiga markii ay ciidamada ciidamadooda ay geeyeen waqooyiga suuriya si ay xuduudooda uga ilaashadaan jabhadaha kurdiyiinta marka xeer baa jira oo qodobka afaraad dalalka xubnaha ka mid ah natoga ay dhigaya in haddii dal la weeraro ama dalkaas ammaankiisa uu khatar galo in wadanada kale oo natoga ka tirsan ay caawiyaan ama ay taageeraan marka xaqaas ama rightkaas ayay isticmaaleen turkigu markay suuriya gelayeen faransiiska ayaa iyagu meel adeeg iska taagay muranka u dhexeeya labada dhinac waxa aanay taageereen griiga xiriirka turkiga iyo faransiisku muddo ma uu wanaagsanayn halkii ayay wax ka xumaadeen waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana oo eegaya jawaabta su-aashaasi khilaafka udhexeeya faransiiska iyo turkigu isagu wuxuu bilaabmayaa uun gaasta laga helay badda dhexe ayaa waxa uu doonayaa turkigu inuu isagu lasoo maro si halka uu yurub ugu tallaalo halka faransiiskuna uu doonayo inuu israa'il iyo griiga iyo qubrusta griiga raacsan inay iskaashadaan kadibna halka ay ka sameeyaan haamo halkaa yurub laga soo geliyo laakiin khilaafku wuxuu aada usii xoogeystay markii libiya wuxuu aada usii xoogeystay markii faransiisku uu taageeray kurdishka jooga suuriya markaasuu turkiga iyo faransiisku khilaafkoodu aada u xoogeystay waxaynu ognahay inuu faransiisku maanta uu matalayo yurub sida jarmalkuba uu matalaya laakiin jarmalku uu ka siyaasad furan yahay faransiiska faransiisku wixiisu wuxuu isbidayaa hinaaso oo kale ayaa ku jira uu leeyahay turkiga oo imika cusub ayaa kaala wareegaya afrikadii aad gacanta ku haysee muslimka ahayd ee u dhexaysay waxa weeyaan gruubka waxa weeyaan masalan senegal iyo algeria iyo libiya iyo dhammaan dee meelihii uu maamuli jiray oo dhan taasoo markaa uu mar kastaba ka dagaalamayo faransiisku inuu awood badan ku yeesho gaasta halkaa kasoo baxaysa si aanu xoog badan ugu yeelan halkaa turkigu waxa uu muddooyinkii u dambeeyey ka dhex muuqday dalal badan oo caalamka ku yaala oo u badan afrika iyo bariga dhexe isagoo u geliyey dhaqaale iyo howlo milatariba xiisada ka aloosan libiya ayaa koow ka ah meelaha haddaba ay caalamka isha ku hayaan waa libiya iyo yeman turkigu awood ma u leeyahay inuu muruqiisa ilaa halkaasi fidiyo waa tan mar kale foosiye yala soo ka jawaabaysa su-aashan ha waan u malaynayaa turkiya waxay ka mid tahay dalalka military ahaan ugu quwadda badan caalamka dhowaan waxay samaysteen hub casri ah sidoo kale gantaalo ayay ka iibsadeen ruushka waxaa kaloo jirta in iminka wadaniyadii ay kusoo badanayso turkiga siiba nationalismka wax la yiraahdo waxaad moodaa oo kale in islaamiyan ay doonayaan inay soo celiyaan casrigii ay lahaan jireen oo taariikhda ay caalamka ku lahaan jireen siiba oo ahaan jiray dee cahdil cumaaniyiin ama waqtigii cumaaniyiinta dadka ka faalooda arrimaha turkiga ayaa marar badan waxa ay sheegaan inuu madaxweynaha turkigu doonayo inuu soo celiyo taariikhdii cusmaaniyiinta ee dalkaasi lahaa isagoo oo dhinaca hubka iyo weliba dhaqaalaha iyo weliba dhinaca tiknolojiyadana intii uu talada dalka hayay laga gaaray horumar aada u weyn tallaabooyinka kale uu qaaday erdoqan ee isha caalamka kusoo jeediyey waxaa ka mid ahaa markii uu dhismaha hajiya sofia oo ahaan jiray mar kiniisad marna masaajid uu mar kale u bedelay ee masaajid lagu tukado
wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa xaddii sheegtay in ilaa iyo sideed kun shan boqol iyo konton arday ay ku guuldaraysteen inay ku baasaan amaba ku baramoosaan imtixaankii dugsiyada sare ee sanadkan arrintan ayaana dalka ka dhalisay hadalhayn kala duwan aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin hore ayaa sheegaya inay jiraan cillado kala duwan oo ku hareereysan imtixaankii sanadkan ee ay wasaaradda waxbarashadu dalka ka qaaday haddaba waxaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed afar iyo soddon kun oo arday ah oo ku kala nool caasimadda muqdisho dowlad goboleedyada jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug ayaa sanadkan u fariistay imtixaanka fasalka labayo tobnaad ee dugsiyada sare ee soomaaliya inkastoo sanadkan ay dalka ka jireen daruufo adag oo ay ka mid tahay midda uu dalka u keenay cudurka coronavirus haddana waxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo axaddii lasoo dhaafay shaacisay natiijada imtixaanka ay sheegtay in imtixaanku ay ku dhaceen ilaa sideed kun shan boqol iyo konton arday arrintaasoo hadalhayn weyn ka abuurtay gudaha dalka imtixaanka sanadkan ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa aad uga adkaa imtixaanadii hore ee dalka ka dhici jiray aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin hore ayaa qaba inay jiraan cillado kala duwan oo ku hareeraysan in tirada sidaasi u badan ee ardayda ah ay imtixaanka ku dhacaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa sharaxaya cilladahaasi su-aasha ah in imtixaanka si khaldan loo saxay waa mid ka mid ah ciladaha ma arkaysa imaan karo laakiin waxay la tahay dhowr ciladood oo kale ayaa suuragal ay yihiin ama qaar ka mid ah ama dhammaantood kow imtixaanka ma aada ayuu u kakanaa oo wuxuu ka sarreeyey heerka aqoonta caruurta waa mid laysweydiin karo talabaad waxa weyaan waan ognahay in covid dartiis dugsiyada dalka ay xirnaayeen dhowr bilood taasina waxay keenaysaa inaysan ardayda duruustii aysan dhamaysan marka imtixaanku tixgelin ma siiyey duruufta oo ma wuxuu ka yimid cutubyo ardayda aysan qaadanin sidaa darteed ayaa ardayday ugu adkaatay imtixaankii inay si wanaagsan u sameeyaan waa su-aal kaloo ayadana laysweydiin karo ma si khaldan ayaa loo saxay oo sistamka ayay wax ka khaldameen ayadana waa mid ma arkaysaa loo baahan in laysweydiiyo ma macalimiinta ardayda wax u dhigta ayaan shaqadoodii si wanaagsan u qabanin dr xasan sheekh cali oo bare ka ah jaamacadda ummadda ee muqdisho ayaa qaba in manhajka qaranka macalimiinta iyo ardayda oo aanan isfahansanayn darteed ay keentay sababta ugu weyn ee tirada ardayda intaasi la eg inay ku dhacaan imtixaanka sanadkan muqanaysa in wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ay ku fashilantay ama ku guuldaraysatay inay qaado imtixaan sax oo si saxa imtixaanka u qaado waxaa muuqanaysa inaan la qiimeyn goobaha waxbarashada ama iskuullada ardada dhiganaysa iyo saacada ay waxbaranayeen manhajka iyo waxa wax lagu baraayay iyo macalimiinta u dhigaysay iyo imtixaanku inaynan iswaafaqsaneen sababtoo ah suurtagal ma aha afartii arday inuu hal arday dhaco ama taqaanaa sideed kun iyo shan boqol iyo konton arday inay imtixaan ku dhacaan ee soddon iyo saddex kun arday ay gashay suurtagal ma ahan waxaa qalad oo ka jiraa wixii ardada loo dhigay iyo macalimiintii u dhigtay iyo saacadihii lagu bixiyey iyo imtixaanka lagu qaaday isma aadana iskuma aadana ama iskuma qiyaasna cabdiqaadir cali xabad oo ah maamulaha iskuulka amiir nuur oo galay kaalinta labaad ayaa sharaxaya sida ay ugu suura gashay in iskuulkooda uu kaalinta labaad ka galo dhanka kala horeynta natiijada dugsiyada dalka dabcan iskuulku heerkan kaalinta labaad inuu galo wuxuuna u gaaday dadaal fara badan dadaalkaasoo ma aragtay waaridka dadaal iyo dadaaleyn ardayda dhalay macalimiinta maamulka guddiga ardayda dadaal noocaasa oo fara badan oo isku xiran dad badan ayaa sheegaya in ardayda ku kala nool magaalooyinka waaweyn ee dalka sida caasimadda muqdisho iyo kuwa gobolada ay aad ugu kala dadaal badan yihiin dhanka akhriska arrintaasoo ay ugu wacan tahay in ardayda magaalooyinka waaweyn ku nool ay ku mashquulaan amaba ay la jaan qaadayaan tiknolojiyadda casriga ee adduunka iyo dhanka aaladaha online-ka halka ardayda ku nool gobolada oo aanan awoodin inay adeegyadaasi helaan ay fursad u helaan inay wakhtigooda ka faa'iidaystaan oo ay wax akhriyaan axmed faarax cali aweys oo ah agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa sheegaya in soomaaliya ay weligeedba ka jiri jirtay in ardayda ku nool gobolada dalka ay dhanka waxbarashada kaga horeyn jireen kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka waxay u kala duwan yihiin sidaa ula socotaan magaalooyinka waaweyn waxaa taalla ilbaxnimadii waxaa yaalla qalab iyo iyo iyo iyo technology aan online magaalooyinka kale sidaa awgeed waxaa laga yaabaa ardadu inay ku mashquulsho waxyaalahaas technolojiga ayaa kow ka ah dowladdii soomaaliya intaan u soo joognay weligeedba gobolada iyo magaalo madaxda mar kastaba waxaa waxbarashadu ku ficnaan jiray ardada gobolada ka timaada wax la yaqaano oo waadaxa bay ahayd markasta iyagaa buundooy badnaan jiray iyagaa waxbarashadu ku firfircoonaa iyagaa kaalimaha horgeli jiray iyagaa ka muuqan jiray ardada weligeed wax soo jiri jiray ahayd oo la wada yaqaano haddaanu maaragtay khibradaydii iyo iyo intaan usoo joogay aan maaragtay u fiiriyo wax soo jiri jiray way wax cusub hadda oo maaragtay hadda waxaan cusub oo hadda socda ma aha laakiin weligeed bay ardada gobolada iyo degmooyinka joogaa ka ficnaan jireen ardada caasimadaha jooga wax badan oo ka caawinaya oo aysan helayn baana u sabab ah inay maaragtay ku mashquulaan waxbarashadoodii wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay dalka ka waday dadaallo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada dalka oo muddo soddon sano ku siman burbursanayd khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay
guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o ah ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo